waa tahay waa barnaamij suugaaneed waxaan isugu keennay dhammaan fanaaniintii soomaaliyeed iyo weliba abwaanadii qaarkood waa hagaag waa tahay marka ugu horraysa magaalada muqdisho waxaa ku sugan cabdikariin faarax jiir magaalada hargeysana waxaa khadka ku wada jira sahra axmed jaamac iyo khadra daahir magaalada oslo ee dalka norweyna waxaa ku jira fanaanka weyne xasan aadan samatar ugu horayn aan caasha soo dhoweyno afartan fanaan oo afar meelood weliba laba isku meel bay joogtaayeen waxaad leedahay horin horin baan u kala qaadayna fanaaniintu ileen aad bay u badan yihin fanaaniinta soomaaliyeed aadka loo jecel yahay si wanaagsan marka ugu horreysa bal afartan fanaan ayaan ku bilaabaynaa dhammaantiin xasan aadan samatar cabdikariin faarax qaarey saare axmed khadra daahir waxaan idin leenahay ciid wanaagsan
maasha allah aad baan ugu faraxsannahay in dhammaantiin aan isukin helno marka ummaddii soomaaliyeed ee faraxa badneed eed fanaaniinta u ahaydeen innagoo ku faraxsan in dhammaantiin ba aan munaasabaddan ciidda aan wada joogno dhinaca taleefonka isma aragne maxaad kula damaashaadi lahaydeen ama farriintaad u gudbinaysaan munaasabaddan ciidda maxay tahay aan ku horreeyo jiir khadro khadro khadro ciid wanaagsan ciid wanaagsan cabdikariin ciid wanaagsan saan ciid wanaagsan xasan ciid wanaagsan ciid wanaagsan ciid wanaagsan ciid wanaagsan waxaan yeeri jeenayaa horta caafimaad waxaad tihiin guddiganba saddexdii qof saddexdii qof ugu dambeeyey ee wax fanaaniina qalanjo iyo arbe soo baxa ugu dambeeyey soo maahan heerkii maxay axmed laga soo bilaabo uu ka soo bilaabay heerkii ugu dambeeyey qoladii xibsa ahayd marka nasiib baad ummadda ku leedihiin ilaahay ummadiina xuquuqdaa leedahay ilaahay ummadiina hadinka siiyo aamin aamin aamin
ilaahay adinka siiyo waxaan adigu hadda joogaa meel mugdi ah meel mugdi ah oo furunta ayaa fadhiya haddii u bilaabo shan mili ama toban mili kabacdi waxaad maqanaysaa korkiga iyadoo bahasha ka dhacaysa looma jecesao dadkaada waxaa lala qaybsadaa ma garanaysaa haddaan anagu joogin maanta idima soo tabineyn dhibaatada halkan ka jirta marka inaad xasanoo halkaa jooga iyo saare iyo halkaa jooga iyana halkaa jooga ummadda aan u ducayno oo heesiinii mucjisooyinka ahaa ee aad soomaalidu idinku baratay aada u qadaan soo maaha haddaan xusuustii naga lubin intii aan kalaankeenna ah inaan ummaddaas ilaahayna u barino ee aad maalintaasna ay raaxaysaan aan rajeynaya
saare axmed jaamac fanaanad weyn baa tahay inkastoo adigu aanadna garanayn annagaa ku naqaano heesahaaga aada u jecel oo ilaa heestii ugu horreysay iyo tii ugu dambaysaad qaadaba dhegaysanoo naqaana way marka bal munaasabadda ciidda dhegaystayaasha ku dhegaysanaya maxaad ku leedahay ilaahay dalkeena nabad ha ka dhigo aamin wahabka nagu yuurana ilaahay ha naga dulqaado aamin aamin marka ummadda soomaaliyeed meel kastay joogtaba cid wanaagsan baa leenahay xasan aadan adiguna anigu waxaan salaamayaa horta saare axmed walaashay saare axmed iyo walaashay khadra daahir xige iyo abtigay cabdikariin marna abtigay marna farnaankii odayga soomaaliyeed asla ciid wanaagsan aan leeyahay meesha mugdiga uu ku jiro iftiin alla uga dhigo ummadda soomaaliyeed waxaan ilaahay waxaan urajeynaynaa in sida saare sheegtayba wahabka macnaha dhibaatada maanta jirta in walaa calooshooda ilaahay isu sifeeyo ummadan dhan isu isu nadiifiyaano marata ilaahay khayr ha uga dhigo ciidan ciid wanaagsan allah uga dhigo amiin mar haddii aad wada joogtaan abwaankii dhinaca laxankana uu idinla joogo cabdikariin faarax qaari cabdikariin jiir maxaad dhegaystayaasha aad jeceshihiin inaad uga farxisaan munaasabaddan ciidda khadra khadra ciid wanaagsan ciid wanaagsan khadra khadra ciid wanaagsan ciid wanaagsan ciid wanaagsan xasan aadan samatar saare axmed jaamac cabdikariin jiir walaalahayga qaaliga ayaan jeclaa waxaan idin leeyahay ciid wanaagsan ilaahay waxaan ummadda soomaali ilaahay waxaan u baryayaa ummadda soomaaliyeed ee dhibaatadu haysato in dhammaanteen ba ilaahay naga wada saaro dhibaatooyinkayna haysta dalkeenii oo oo oo nabadana aynu isugu soo noqono
anagu nabada warbigo nabada ummado nabada ebo wanu manahi ebo wanu manahi ebo wanu manahi ebo
aawa calool xanuun waxay igu tahay iyadoo cabdikariinna uu meel mugdiya ku jiro xasanna aan maraykan kala hadlayno sahriya aniguna aanu hargeyso joogno o aanu kala wada maqannahay ilaahay ha sukaan keeno ilaahay baan ka baryaynaa ummaddeena ummadda soomaaliyeedna dhammaanba ciid wanaagsan baan u rajaynayaa meel kastay joogaan fanaaniinta iyo caruurtaydii iyo asxaabtaydii iyo intaan jecelahay oo dhan aamiin aad baa umadsanta hasan waa tahay saar hasaar heestii dee nabi ammaanka loogu bal rasuulku Ummadda shiina ugu- dhalaashadiisii ibliiska la wadaasha kale nabi ammaankii noogu dhufuu ku leeyahay xasan aadan sahra waan waxaan ku idhi hay
sawcashad ahaan kuma haysaan
xajil ahaanba ku haysaan idinku qoofiya ooda xajil ahaan ma haysaan waan haynaa waan haynaa soo daaya noo soo daaya iyada bal noo soo saara daaya.
haddaba luuqdii baan inta hore jecelahay erayada inta ugu horeysa xasan xasan aadanow su-aal baa lay weydiinaya mar kastaba hargeysa waa lay ka kaa weydiinaya haas khadra waxaa leeyahay ninkii xasan wuxuu yidhi waa hargeysa qof yarka qof mee xasanna wuu leeyahay ow dee markaad joogtada imaanayaa miyaad sii joogaysaa iminka waan sii joogay oon kusugaya ilaa iyo december maymanaysa ilaa saari saari iyo khadra hadday joogaan waan imanaya haddii la yidhahdo iyo xasangere iyo Waa- wadanka soomar waa gelaynaa doorashooyinkan ha naga dhamaadaan way dhamaanayaane
xasan oo masruud xasan oo waa masruud meesha keliya meesha keliya nabadda aanu ku haysanay nabad ilaahay ha ka dhigo ilaahay ha ka daayo dhibaatada war way haraysaa ilaahay nabad buu ka dhigaya ilaahay Nabad ilaahay ha ka idinkii dhig.
ilaahay idinkii sidaasaan u rajaynaynaa waa meelaha soomaaliya u dhaqan bay ka mid tahay ilaahay nabad ha ka Wa- dhigo aamiin aamiin Een, fana- aamiin fanaaniintii soomaaliyeed kuwoodii ugu waaweyna aadka loogu jeclaa oo ishelay baa tihiin dhegaystayaasha maxaad soo xusuusin Aad iyo aad.
laheedeen heesihiinii faraha badan leh halkaan baanu ku haynaa Anigu- run ahaantii saara saaraha ku bilaabayna heestii de nabi ammaanka waa tahay waan xasana uu heestii in may- maalmaha qabo amaad noogu bisatidniyahow saara bay ani- amba nabi ammaan baan soo wataa ii kaali waa iide waa tahay waa tahay kolley waad isxujayseene midkiinun midkiinun ha hormaro saaraa nagale saaraa nagale xasan sahar uu ku aad celceliyey iyo aad aad iyo aad aad iyo aad sahra waa si wanaagsan
malaha wax badan baa lagugu tuhumayaa sahroy haa sahra nabi sahra nabi ammaankii baa lagaa dalbaday calayhi salaatu wasalaam in loogu jiid waana maxaa waa habeen ciida waa farxada wabadana inaga dhamaatee waa sax wey اللهم صل عليه Allahumma salli ala Muhammad.
waa tahay wey, saara, xasan waa aadan macsan adna- adna waxay kaa dalbatay sahar aan u malaynayaa maalmaha qallooca tahay. Ma- maalmaha maalmaha nabi ammaanka ahu anigu waa tahay nabi ammaanka haddaba
Ma- maalmahaas nama- maalmaha noo dambeeya nabi ammaanka ilan bil baan soo maraaye ma rabo inaan maalmaha ku fure waa sida waa sida haye haye noo soo daay waad haysaane waan kuu soo daynaynaa laakiin luuqda dawaakee haa luuqda rasuulkii bilaayo banakada lahaayo waa saas waad haysaane soo daaye waan soo daynaynaa laakiin luuqdaan u baahanay marka hore siday adiguna ma baaqdo wallaha baaqiga allaha baaqiga ohow xasanaa uu waa rabbiga rabbiga na saba bixi xasan horta marka hore luuqdaadaan ka dheragno sida ay sahraba imi- اللهم صل على محمد اللهم صل سيدنا محمد يا سر العروق يا سر الوجود محمدي رسولك بلاي بركة
rasuulkii bilaahi baraka helahaayo baritamada dunyada u barwaaqa weynto afarteedii baalo qurux soo bandhigayaan barigeeda bacawoo ku bislaaday roobkiyo balliyada xareedee bajiye shimbirihii kadbaqdeen dushiisiyo baadkayku jeexdeen waqooyina badhii tahay cirku waa galiiso dadku soo burqanayo iyo jiifay kiciyo hadba nuurti baacloo barkanaysa bidacdii bug markay yidhaahdaan nuurkooda goodhiyo bilaacooda girigiri bidhaan waxay weydiyo bani aadmi garan karin
waa hagaag markanna waxaan u baaqayaa khadra daahir cige bal khadar adiguna munaasabadda ciidda kolley inkastoo xasan iyo ay sahraba heesihii ay geli gudageli doonaan bal adiguna dhinaca nebi ammaanada haddaad wax ku bilaabayso khadar daahir anigu dee hees nebi ammaana maan qaadin horta waa waa iska qadar alle laakiin dee saaxiibadaybaa ii qaaday mar hadday saaxiibaday qaadeen qoladasun baan kula jiraan casharka marka waa iska xaal adduun miyaa noogu bedelaysaa
anigu heesiime waan iska daayo xagga dhibaamaanka imika waqiiradun bay qaadee iigu celisan waa lagugu celin haysaa khatra way joojisay waa runteeda ku qasbi bayna heese annaba waa la joojin doonaa haddii ilaa yidhahdeen waxba kaama dambaynayne maxaad u joojinaysaan laakiin heesuhu miya khaldaray annaga inaad ag xaggaa kale u wareegayna haddii ilaa yidhahdeen waa tahay khadra daahir ba waxaan doonaya siisa cabdicasiis aan kaa dhexgalay cabdikariim baa wuxuu sameeyey qasiid qasiidadii ku dheereed ee codka macaaneed ee cabdikariim sameeyeyna bay ammaanka ahayd ee hasraawi uu sameeyey cabdikariim ha noogu dhuftaba cabdikariim ha noogu dhufto waa tahay cabdikariim anigu cunahayga haddii hore u sheegay waxa weeye cunihii wanaagsana ayagaa haya anigu haddaan aan aan dhawaaqo waxaan ka baqaya idaacaddu inay qarxato oo may ereyadii rabnaa ereyadii ereyadii cajiibka ahayd ee hasraawi sameeyey waxa ku luq Sulfa ku luuqay.
sulfa ku luuqay soo mahayn waa zulfa ahay haye inoo qaad zulfa inoo soo bilow bal cabdikariim nabigi nabigii ilaahow ergadii furqaana nuurkii islaamkow maalmaha ilaahay qaar bacad sahan leh toddobada ayoon isniin baad ka dhalato adduunyada xuskaagii ololaa ka dhacayo urweyne gooti xantaadu buurtaa xidigu iseeno dayaxa eleyskii arladoo dhan gaaro dayaxa eleyskii arladoo dhan gaar yacni waxaa yaa la yaabhay ducadii uu ku dhameeyey allahayow ha nagu xidh noloshii adduunyada eebbow Waa sinaantii islaamnimada xoogee Waa meelaale tahay.
weligaa rabbi oo ilka nagu dhowr eebbow kutaabio aakhire qiyaamaha rabbi iyo il dabacdoo naxariista nagu eeg aamiin aamiin maasha allah aamiin Mhm.
aamiin rabbi ul dabacsan nagu eeg aamiin Wa- wa- marka waxaan jeclaan lahaa marka e, e, e, e, xasan iyo saare iyo ayaa maanta la jooga oo heesahoodii waa haysaan aa waxaan rabaa inaad xasan bal e, aada u xusisisaan e, e, e, saaxiibka yemen ah e, e, heestii guuleed ma joogaa xasan inaad u saar la- u saar aada u saartaan guuleed ma jooga guuleed ma joogaa waa tahay laakiin xasanaanu ka rabnaa mar haddaad u dalabtay waa ku khasbannahay cabdikariin oo inaana guuleed ma jooga inaanu saaro laakiin isagana xasan waxaa ku shuruuda luuqdii inuu luuqdii in yar qac nooga siiyo aa maanaa ereyadii hadda xasuustaba hadda cabdikariim baaba sameeyey laxanke abwaankii abwaankii laxanka sameeyey erey yam xaligeen yam yamna yam yamna waa naga hoosey allo Halay, gelin Gelin dhaxaad haadki maran mayra guuraha mar meel sheeka guriga faalalay oon himilo gaariyo dayaxoon gasho lahayn ilayskiisa galalacay sida gooni daacawl gafmiri soodkii oon guud halaayo saa ma ahay saalada socda de waa hagaag saare axmed baan gudagelaynaa een sahra cabdi cali saale waxaan ka rabnaa allahi wala nabadgeli
allahayowna nabadgeli ha
waa tahay sahra nasa iyo nasa iyo naruura nimc- nimcadaada nagu dhow maxaduugu ku doonsaday ha allahu yowna nabadgeli
adduunyagoo ku doobsaday rahuna lawda dooguray nafyacu wax quursaday ragaalibay ninkagay nacasnimo maxaabaday nabsigiyo oo ayaanko xaggee balad ku nooshiin haddii aan kunaawilay haddii aan kunaawilay ha ii gabi nasiibo allahayoona nabadgeli naska iyo naruurada nimcada uuda adduuna burku doonsaday rabuna lawdaada oo furay nafyaru wax quursaday nafyaru wax quursaday ragganimay ninkaagii nacasnimo maxaabaday ragganimay ninkaagii nacasnimo maxaabaday nafsigiyo ayaanko xaggee baadi ku noqoshi nafsigiyo ayaanko xaggee baadi ku noqoshi haddii aan kuna awilay haddii aan kuna awilay ha i gabi nasiibo adiyan kuna awilay adiyan kuna awilay ha igabi nasiibo allahilen jacaylku waanaba waanudaba calooleedi on lagala manuusiyo allahayo ona nabadgeli naska iyo onaruurada nimcadahada nagu dhow
aad baad u mahadsan tahay sahra axmed jaamac codadku ma kala dhacaan markii hore aad duubtay iyo codkan aad maanta oo ciida sanadkan labada kun iyo sagaalka uu yahay aad duubayso ma kala dhaco haatif baad u jecel cabdicasiis hees haatuf la yidhaahdan aad u jecelay marka waxaan fursadiya in xasan iyo sahraba ay khadka ku jiraan jiirna ula een, joogo jiirna uu la joogo een, heestii haatuf ayaan doonayaa bal een, xasan iyo sahra inay dadkii xasuusiyaan annagaana dabcan u saari doonaa inkastoon maalin dhaweed ciyaarnay sahra way maqnayd laakiin fursad bay noo tahay jiir iyo sahra iyo xasan ba inay khadka ku jiraan een, mar kale xusuusin heestii haatuf amiguu badnaaye in hortaydu buuri tahay buuri tahay in hortaydu buuri tahay ilaunay baxayo erayadii baa qaar baan iska ilooway waa haddii aynan ishelin heedhe waa riwaayadii- baxayo waa riwaayadii waraf iyo shimbiro war isuma hayaan beydkii sahraa dhiman warkiisa saarada adtusigu dhawaryey daraartu habeeni tahayey habeen daayey daraartu habeeni tahayey ya salaam adkuna weebkayga yahayey
ay naani sarag heedhe hele hele abeynaa Ati ai nani saragede inani sifayo mukaye Asigu dawaye darartu habeni taye haben taye darartu habeni taye Murdadu socheyedi taye harkayguna adiga murdadu socheyedi taye harkayguna adiga oo ana qaabta moose
sahro iyo xasan heestani waa hees aad iyo aad u dabacsan inkastoo heesaha dabacsan ay wada dabacsan yahin dana middan aad bay u dabacsan tahay allah u naxariista cusmaan askari sameeye allahna cusmaaniisa cusmaan cusmaan aadi marka riwaayad bay ku jirta soo maha haa riwaayadii waraf iyo
oraf iyo shimbiro sahro xasan aadan waxa uu sheegay in dadka safka hore ugu jira inaad ka mid tahay adiga aniga ma bilaaba ha xasan saare axmed waa gabadhii iigu badneed heesta darandeeri tarantaale aan la qaado waa saaro waxaa w- macnaha gabar codkeedu ilaahay u barakeeyey oo dee cajiiba fan kule taarikh kule saare axmed si gaar aan u jeclay anigu walaashii saare axmed marka wax badan baa lasoo wada halkaas ee, halkaas halkaan wax kusoo biirin waxa weeye sahra iyo xasan iyo khasro haddaad maqasho qofkaasi waa qani qani waxay ka yihiin qaninimadu heesay qani ku yihiin yacni qofka fanaaniintu markii ay yaacday ee u- dadka taagan oo arkaysaan oo dhisan maanta ugu xili socdaan waa dadkii qaniga heesaha ku ahaa xasan iyo eh, reeraha ka mid ah iyo khasre iyo dadna waxaa heesalaan baa haysa qofka hadduu cod wanaagsan yahay aanu heese helin waa gartay jiir xasan baan rabaa inaan weydiino xasan marka aad qiyaas ka bixiso tirada heesaha aad wada qaadeen adigii sahara imisay gaarayaan wallaahi ma tirin karo kulley riwaayadihii baan kuu sheegi riwaayadihii aan wada dhignay saara waa gartay galbeed waa la xoreeyey heesaheeda waxaa danka kuula raacaa kulley saad u xasuustaan iyo ganba ganba la tusaayey saarada riwaayadaha aan galbeed waa la xoreeyey waraf iyo shimbiro sida haddaba heestii aad maqlayseen oo kale ay ku jirta haatufii dhawaaqayey riwaayadii ahayd riwaayadii iyadana intaan wada dhignay ahayd wiyaal shaqiiguraa igabay waa iuga yaxay waa dubistii aqalkayga waa wada dhignay saare axmed macnaha heesi iigu badnaa oo riwaayado aan macnaha iyo riwaayadii ahayd riwaayadii ahayd haqlaha maanta iyo nin holaday guur waa gartay sahro dhinacaaga markaad fiiriso heesahaaga heesaha kuugu qiimaha badan inkastoo heesahaaga ay qiimo kugu wada leeyihiin haddana heesaha aad is leedahay heesahaasi lagama daba hadli karo maxaa ka mid a waxaan ku heeso badan
masalan sahro wixii salaasankii ka dambeeyey sii cusbaa wixii magaranaysa markii burburka ka bacdi waxay ka mid tahay iyadii xasan dadka heesaha cusub ugu badan ayay ahaayeen oo yani fankuba ku socdayba ilaa hadda xasan iyo iyaduba marka kolley waan dabcan waxaan doonaynaa massajkii in dadku maqlaan fanaaniintii inay nool yihiin intaasaa muhiim ahayd salaantii inaad gudbisaan marka dabcan waan gebagabaynaynaa en, ah, intaanan cabdikariim faarax jiir oo aanu noo ducayn bal xasanow en, heesahaagii mid ka mid ah adigu munaasabadda ciidda bal mid u soo xul heesahaagii heestii uu sameeyey cabdikariin oo leenka uu ku jiro heestii ahayd maxamed ibraahim wasamed raawis belgweyn waa tahay qayb qayb ka mid ah marka ma waxaan ka soo qaadnaa birimay xumaato batroolka daadsho ka wadaa bukooda miyaan ka soo qaadanaa beledweyne Maya, allahayow maya, ka dhig beerta raaxada maya.
miyaan ka soo qaadnaa maya maya waxaa ka soo qaataa a Saaco.
a sow sowbaaxa soorihii haye iyo lababogleynti soo baaxad waa soo- tahay bal xasan inoogu luuqay haddaba
baxa sori iyo laboglayntii maa laga basheeyo warati maadee dhiman saw gala baaqoolkii hadna kuwa barwaaqiyo meel baalee joogno waa iska iide tumanayna beerey erey
صوباحت صوري يا لبا بوجلنتي bayd qayb fiican buu ka soo qabtay cabdikariin faarax jiir abwaannimuu sheegtay aad baad mahadsan tihiin cabdikariin faarax ayaan hadalka ugu dambeeya siinaya oo hadal yaroo xikmadaysan oo fariin ah maadaama aad tahay abwaaniintii soomaaliyeed ee dhinacii laxanka iyo dhinac walba ilaahay qaniu ku siiyey bal weliba weliba cabdicise waxaan raacin lahaa mar haddii fanaaniinta wax badan oy hore u yidhaahdeen la arkay wax wanaagsan oo maanta ilaahay uu kaa qoro kaa aqbalo cabdikariin waxaan ummadda soomaaliyed dhammaanteed u rajeynayaa baraare iyo iyo iyo iyo nabad inay ku waaraan waxaan aan qabaa oo aan aaminsanahay inay tahay haraatidii ugu dambeysay ee soomaali gaari lahayd oo hadda socdaa in soomaali ay u gudbi doonto barwaaqo iyo baraare aana weligay ka bixin jacayl iyo walaalnimo iyo jacayl aan gurin ay ka suuskii iyo qabyaaladii iyo qurankii laga gudbay meeshii u dambeysay ayaa la maraya ilaahay hana dhaafiya ayaan ayaa ayaa ayaan ayaan ku ducaynaya aamiin aamiin aan ku leenahay